بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحكم وهو أضرب لأنه إما أن لا, يك... أن لا يكون لذكره فائدة كقول في المرتدين مشركون أتلفوا مالا إلى آخره وفي الحكم والثالث كصدحات وعدم التأثير كمده في الحكم حكمك أي كسقناضي وهو كاسنا أضرب يعني أنواع ويان وأضرب معنى وحويا أنواع وقيمانية aanu ku soo guda jiray oo waa dixdii qaadixii la odhanaya cadamu taahiir wuxuu inoo soo sheegay inuu yahay afar qaybood inuu yahay oo mid uu ku saabsan yahay xagga wasfiga waynu ka soo hadalay shalayto oo wasfiga dardiga ahaanaya wuxuu kale inoo soo sheegay inuu xagga asalka uu cadamu taahiirku uu ahaado oo wataynu soo marray labadaasaynu soo marray nooca saddexaad ayuu halkana ka hadlayaadoo wuxuu ahaanayaa cadamu ta'hiirkii fi lxukmi xagga xukunka xukunkii asalka iyo faraca kaasuu hadda wuxuu si kala qaadayaa saddex qaybood oo intaanu ka afraad gaadhin wa huwa isagu adrubun yani anwaacyo weeyaan waqad yajii'u fi lxukmi wahuwa adrubu fa minhumaa lifaydin yujlabu waa kii maraaqigan inugu soo marray لأنه إما أن لا يكون لذكري فائدة إما أن لا يكون إنان أهان لذكره وصفك شيقستيس فائدة وفائدة أنا كسقنان يدكاك سورتشيت كذا حق دم ينوي منيا أو ديما إني فائدة كسقن تيا يعني هو كلا قاضية صدح قيبوت بو كلا قاضية عدم التأثير حنك كساستنا in sheegista wasfiga marka cilladii xuunku watay wasfiga la socdaa sheegidda la sheegaya ay faa'ida ku sugan tahay asalka iyo inaanay ku sugnayn wax faa'idaha sheegista aanay ku sugnayn iyo inay faa'ida ku sugan tahay weliba faa'idadaasa waxay noqonaysaa ama faa'ida daruuriya ama faa'idatun hayru daruuriya marka waa saddexdaa qaybood sheegista la sheegaya wasfigaas inay faa'ida ku jirto inaanay ku jirin inay faa'ida ku jirto laakiin faa'idadaas ay maxay noqonayso mid daruuri ah iyo inay noqo inaanay ahayn mid maxay mid daruuri aan ahayn marka wuxuu yidhi tii aan sheegista wasfiga la sheega wax faa'iidii ku sugnayn wadaalikaas ka qowli wadhaadoodii weeye fi lmurtadiina kuwii murtadiinta ay yidhaahdeen qowlka axnaafta iskale mushrikuuna hum iyagu mushrikuuna mushrikiin weeye murtadiintii mushrikiintaasoo atlafuu itlaafiyey maalan xoolo baabi'iyey fii daari alxarb daaralxarbiga gudihiisa ku baabi'iyey oo falaa damaana wax damaana qaadi calayhim korkooda kuma sugna kala xarbiya bay kuula mid yihiin waayahay marka wuxuu leeyahay waa tusaalaha walka u keenay waaba inay yidhaahdaan nimankii axnaaftaada oo kale murtadiintu waa kuwa waa dadka mushrikiinta ah horta waa mushrikiin marka waxaa weeyaan haddii ay xoola baabi'iyaan fii daari alxarbi daarti xarbiga ayo daaru islaamka aan ahayn hadday xoola ku baabi'iyaanna wax damaana qaada korkooda ma sagna waxaa la haleeshiinayaa kii xarbiga ahaa xarbigii baa la haleeshiinayaa kii xarbiga ah oo macnaha dee qofkii xarbiga hadduu xoola inaga baabi'iyo miyaa qaandhow laga doonayey waa maya wax lagama doonayn marka asalku waa waa xarbiga farciguna waxaa weeyaan murtadka cillada ka dhaxaysana waxaa weeyaan dee inay mushrikiin baa cilladu asalka ay tahay laakiin waxaa weeye wasfiga kale la socdaana wuxuu noqday in dhaahdeen daaru xarbina ku tilmaameen daaru xarbigu jiro marka xukunkuna waxaa weeyaan dee waxaa leehay qaandhow inaanu jirin oo aan magdhow waxay u geystay qofkaa murtadka ahi inaan waxba laga qaandhabayn laakiin jumhuur culamaa waa khilaafsan yihin nimanka lixanaafta oo waxa weeyaan waxa itlaafiyey ninkii murtadka ahaa waxaa weeye waa ganqaadhowgiisa waa laga rabaa sida shiraazi kitaabkiisa muhadabka uu ku leeyahay waman atlafa minhum oo murtadiintii ka mid a nafsan aw maalan fain kaana dalika fii kayri اlqitaali wajaba calayhi damaanuhu dan dagaal lagu jirin waa damaano qaadiya wain kaana fii xaali اlqitaali facalayhi طariiqaani madhabka shaaficiyada markaa laba qowl baa ku jira waxaa raajixa annahu yajibu calayhi damaanu qowla waaxida marka wuxuu geystay waa damaano qaad i dagaal iyo dagaal la-aan meel kaleba marka wuxuu leeyahay nimankii marka waxay yidhahdeen murtadkii markuu caynkaas yahay mushrig uu yahay oo fi daari xarbi damaano qaad ma leh marka wuxuu ihi wadaarulxarbi daarulxarbigu cindahum agtooda nimanka khusuumka ee maaragtay xanaafta ah dardiyun waa dardi oo falaa faa'idata faa'ida kuma sugnaa lidikrihi sheegistiisana wax faa'ida kuma sugna maxaa yeelay id cille man awjaba damaana damaanka qofkii waajibiyey awjabhu waa waajibay markaa mudlaq ahaan wain lam yakun yaanu itlaafkaasiba ahaanin fii daari alxarbi daarulxarbi yaanu ahaanin wakadaa waxaa kuula mida man baa kuula mida nafaahu anfiyey oo xanafigiya yacni man nafaahu nafaahu mutlaqan isaguna si mudlaqa ayuu anfiyey ama daarulxarbi ha ahaato ama kayrkii hada ahaatee waxaa weeye meel kasta midna ku damaano qaadi maayo calaa madhabi ilaxnaaf halkan markaa wuxuu leeyahay wasfigan uu tilmaamay oo markuu murtadka ka hadlayey oo wax ku cilaynayo waa mushrikuuna atlafuu maalan fii daari alxarbi falaa damaana calayh kala xarbiy marka wuxuu leeyahay lafdigan uu leeyahay fii daari alxarbi uu ku sheegay lafdigaas marka waa wax faa'iidaahi waa waxaa weeye daaru xarbigaas waa dardi dardiguna waa wasfu in hore usoo tilmaannay oon waxba lagu cilaynayn waa waxyaabihii mulqaaga ahaa marka sheegista la sheegay wax faa'iidii kuma sugna oo wax ta'siiriya saamayna ma laha sababtu maxay tahay horta waa midda koowaadee ninkii yidhi waa damaan qofkii murtadkaa wuxuu geystay dee damaanqaadku waajib buu ku yahay ama daaru xarbi ha joogo ama maxay ama daarulislaam ba ha joogo mar kastaba waa damaano qaad oo xukunka waa kaas kan xanafigaa naftiisu oo isagu le markaa waxba la damaano qaadi maayo wuxuu geystay murtadkii damaano qaadi maayo ereygaa daaru xarbigu agtooda qudhoodu wa iska dardi iyana ka yahay oo waay waxay qabaan ama daaru xarbi ha joogo ama daarulislaam ha joogaye inaanu maxay inaanu damaano qaad lahayn damaano qaad inaanu lahayn saasay leeyihiin saas darteed baa eraygaa fii daari alxarbi muxuu noqday waa erey sheegistiisu aanu wax faa'iidaha lahayn waayo waa dardi waa dardi waayo marka wuxuu yidhi idcille man awjaba damaana qofkii waajibiyey awjabahu waa waajibiyey mutlaqan waa ahlu cilmigii oo dhan marka axnaafta laga reebo wain lam yakun yaabaanu ahaanin itlaafkaasi fii daari alxarbi daarulxarbiga yaabaanu ahaanin wakadaa waxaa kuula mida man baa kuula mida nafaahu anfiyey oo yacni isaguna mudlaqaan u anfiyey oo waa isaguna waa kuula mid oo wuxuu kaagala mid yahay waa mudlaqan sawaun ha ahaado marka itlaafkaasi fii daari alxarbi ha ahaado amase maxay ha ahaado fii daari alislaamba ha ahaado ee mar kastaba isaguna waxa weeye waa wax damaanaha lagama rabo wey fayarjicu ila alawali fayarjicu markaa ictiraadkan wuxuu u laabanayaa ila alawali ila alqismi alawali qaybtii hore ayuu u noqonayaa maxaa yeelay li'annahu ninkii muctaridka ahaa yuطaalibu wuxuu dalbayaa oo mustadilkii uu ka dalbayaa bita'tiiri kownihi itlaafka ahaanshihiisa saamayntii fii daari alxarbi daaruxarbi uu yahay oo markaa daaruxarbiga uu ku sugan yahay itlaafkani saamayn inuu leeyahay arrintaas baa muctaridku mustadilka ka dalbaya marka hadalkaynu soo sheegnay ee qodobkan saddexaad ah qaybtiisa koowaad wuxuu u noqonayaa buu ku leeyahay qaybtii koowaad ee hore oo qaybtii koowaad maxaynu soo sheegnay waxaynu soo sheegnay wasfi inuu dardi yahay oo markii salaadda soo wuxuu lahaa waa salaatun laa tuqsaru falaa yuqadimu aadaanuhaa kalmaqrib soomahayn marka halkaa uu yidhi markaa cadamulqasrigaasuu leeyahay lama gaabinayo wasfigaa maxaynu ku soo sheegnay yaa oo wasfi dardiya sooma ahayn oo de waxba laguma cilaynayo waayahay tanna waa sidoo kale halkaas ma isaga noqotay oo waxay ku noqonaysaa buu leeyahay dee mar haddii ee lafdigan la tilmaamay oo fii daari lxarbi uu sheegay ay noqotay markaa wasfi dardi ay noqotay oo sheegista la sheegay wax faa'iidaa aanay lahayn wax faa'iida aanay xuunka u lahayn oo ninkii muctaridkaa mustadilku ka doonayo bal taasiirkeen taasiirka aad leedahay maxaan ku dhahdaa waa waa daarulxarbi ayaa itlaafkani dhacay bal wax saamayna uu ka dalbayo keen leeyahay taa macnaheedu maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa dee wax cillada wax madkhal ayana kulahayn cillada wax dakhli ayana kulahayn markaas sidii tii hore oo kale bay noqoto wasfi wasfi dardi ayuu weygiya fayarjicu markaa ictiraadka ilaa weli wuu noqonayaa li'anna muctaridkii yuطaalibu wuu dalbayaa mustadilkii bitaasiiri kownihi ahaanshihiisa itlaafkaas saamayntii fii daari xarbi uu yahay ayuu ka dalbaya aw yakuuna lahu aw yakuuna lahu faa'ida awdaas markaa waxay taqsiim ka tahay waa qaybtii labaadoo imaa an laa yakuuna lidikri faa'ida inaanu ahayn sheegistiisa faa'ido aw amase yakuuna uu u sugan yahay lahu ay lidikri wasfiga la sheegaya faa'idatun faa'ida ay ku sugan tahay faa'idadaasoo daruuriyatun faa'ido daruuri ah waa markaa qaybtiisii labaad ila saddex qaybood ayuu cadamu ta'fiiri filxukm ku sheegay qaybta koowaad wuxuu yidhi waa inaanay wax faa'idaa ku sugnayn sheegistiisa wasfigaa la sheegayo kanna waxa weeye waa inay faa'ida ku sugan tahay laakiin faa'idadii baa lasii kala qaadayaadoo daruuriyatun faa'ida daruuri ah wadalika tusaale wuxuu noqday ka qowli muctabiri alcadadi fi اlاstijmaari biاlaxjaari cibaadatun mutacalliqatun biاlaxjaari lam yataqadamha macsiyatun waa ka qowli muctabiri alcadadi kii caadka ictibaarinaya qodhaahdiisa oo kale fi اlاstijmaari istijmaarka oo dhagax lagu istinjaysigiyo bilaxjaari axdhaar lagu isjaysto oo laysku daahiriyo uu ku qowlay cibaadatun cibaado ku qowlay cibaadadaas cibaadatun weeye uu yidhi cibaadadaasoo mutacalliqatun ku xidhan bilaxjaari dhagxan ku xidhan cibaadadaasoo lam yataqadamha aanu ka hormarin macsiyatun macsiya aanu ka hormarin oo factubira markaa waa la ilaaliyey fiihaa yaani maaragtay taas iyada ah alcaadu caad baa la ilaaliyey kaljibaari bay kula mid tahay dhagax tuurashadii marka wuxuu leey noocan labaad wasfiga sheegistiisa faa'iide ayaa ku jirta faa'iidadaasoo weliba maxay noqonaysaa mid daruuriya oo daruuri ahaan loogu baahiq oo loo dhib loo dhib mudanayo oo sheegitaankeeda baa loo dhib mudanaya oo meeshu waxaa yaallaa maalan markii masalada istinjaa ama alistijmaar bilaxjaar dhagxanta oo lagu istijmaarsado o lagu daahirsado macaad baa loo shardinaya mise loo shardin maayo axaadiis bay leedahay oo saddex dhagax in lagu isjeystaba xadiiska rasuulka ka sugan markaa rag ba iyagu markaa caadkaan waxba shardinayba fuqahada oo dhagaxun baa la rabaa ragna waxay yihiin caad baa la rabaa halkaasaa ismaandhaaf ka yimi waayahay markaa ninkii ictibaariyey xagga cadadka oo yidhi istijmaarkii dhagaxanta looga baahan yahay waa inay tirowdaa weliba tira saddex ay noqotaa wuxuu ku cillaynaya oo leey waa cibaadatun mutacalliqatun bilaxjaari waa dhagaxan cibaado ku tacalluqtay dhagaxan oo aan macsiina ka horraynin marka waxaa la ilaaliyey cadadkii baa la leyy kaljimaar ay kula midtao dhagax tuurka oo dhagax tuurkiina waa cibaado mutacalliqatu bilaxjaar oo xajka markaa dhagaxa la tuuranayo saddexda jamaraad ee lagu tuuranay mid walba tiray leedahay oo cadadkii baa la ictibaariyey waayo waa cibaado ku tacalluqaysa dhagxanta oo dee marka asalka waa xijaara ramyuljimaar weeye asalku faracuna wuxuu noqonayaa waxaa leeyahay xukunkuna cilladuna waxay noqonaysaa in la yidhaahdo maalan cibaadatun mutacalliqatun bilaxjaar wasfigaa keena uu la socdaa oo waa wasfi markaa isaguna meesha yimi oo lam lam yataqadamha macsiyatun macsiyaani ka hormarin waa wasfi uu markaa keensaday oo cilladii la socda xukunkiina dee waa ictibaaru tacadud alaxjaar in la ictibaarinayo tiro in la ictibaarinayo farcina waxaa weeye dhagax lagu isjaysanayey oo markaa dhagax lagu isjaysanaya wuxuu noqonaya inuu tiroobo waayahay marka halkan cilladan uu sheegay oo wasfiga ah oo uu yidhi lam yataqadamha macsiyatun sheegistaa la sheegay waxay ku leeyihiin faa'idaa ku jira weliba faa'idadaasi waa daruuri faa'ida ku jirta faa'idadaasi waa daruuri way ninkii mustadilkaa ee saa wax isugu rakibtay ee yidhi istijmaarka dhagxan baa la shardinaya waxaan heleeshiyaynaa jimaarkii ramul jimaar waayo ramul jimaarkii baa waxay ahayd cibaado la ictibaarinayo xagga tirada tiradu baa kala duwanaatee halkaa uu heleeshiyey waa naqdi baa ku iman kara marka naqdigaas si aan ugu iman ayaa waxaa loo dhigtay markaa lamia wataynu soo marreed oo ninkii ixtiraaz inuu ixtiraazo wixiis inaan la bushin cilladiisa waajib ma tahay mise ma tahay sooma inaan soo marin markaa lam yataqadamha macsiyatun waa daruuri in la sheego waayo haddii kale bushi baa ku imanayo ramyigii ee dhagxanta rajmu zina ayaa lagu bushinaya waxaa la odhanayaa ramyu maaragtay arajmigii qudhiisu rajmigii zinada qofka lagu ganayo waa cibaadatun tatacallaqu biاlأxjaari falaa yuctabaru alcadad oo marka dhagax wa lagu dilayo oo zinadii qofkii zaaniga ahe mucsanka waa lagu dilay dhagaxa waa cibaado ku taqallugaysa dhagaxan tirana lama shardiyo oo lama ictibaariyo markaa siaan taa loogu bushin ayaa maxaan ku afeef yala sooma afeef hore afeef sii dhigo markaa lama taqadamaha macsiyadku halkaasay u taallaa oo markaa faa'ida daruuri ah baa markaa meesha ku jirta buu leeyahay marka halkaa wuxuu yidhi aw yakuuna lahu inay u dikrigiisa ku saabsan tahay faa'idatun faa'ida inay u ahaatay taasoo daruuriyatun daruuriya ka qowli muctabar alcadadi fi listijmaari bilaxjaari uu yidhi cibaadatun weeye ku qowlay cibaadadaasoo mutacalliqatun ku tacalluqaysa bilaxjaari axjaarta ku tacalluqaysa cibaadadaasoo lam yataqadamha aanay ka hormarin macsiyatun macsiya aynay ka hormarin oo factubira fiihaa yani markaa la ictibaariyo o la ilaaliya alcaadadu caadkii le kaljimaari oo kale fa qowluhu markaa odhaahdiisa lam yataqadamha macsiyatun uu ku qowlay cadiimu ta'fiiri wax saamaynay uma sugnaanin fi alasli waalfarci asalkiiyo faraca toona wax saamayna iyo munaasabaa kuma laha oo asalkiioo dee jimaarkii ah faraciiyo istijmaarkii ah labadaa midna wax ta'fiira kuma leh laakinahu lagu noqoye mudarun waxaa loo dhimutay ilaa dikrihi sheegistiisa lian laa yuntaqada inaan lagu burin birajmi rajmi inaan lagu burin taas ayaa markaa loo dhimutay oo macnaha hadalka meesha ku jira wuxuu leeyahay wixii lagu cilleeyey haddii aan la sheegin oo markaa dee saa uu sheegay haddii aan loo hormarin oo la odhanin lam yataqadamha macsiyatun waxaa iman lahayd marka in la bushiyo oo naqdi uu ku yimaado oo la yidhaahdo rajmigiiba waa cibaadatun mutacalliqatun bilaxjaari oo aan haddana wax tira a la shardinayn la ictibaarinayn baa la odhan laha kaasina markaa muxuu noqday waa qaybtii labaad aw hayru daruuriyatin aw amase waxay ahaatay waayahay takuun faa'ida iskale faa'ida meesha ku jirtee yakuun lahu dikrigaasi faa'ida ku sugane waa hayru daruuriyatin faa'ida waa ku sugan tahay laakiin faa'idadaasi waa hayru daruuriya mid daruuriya kayrkeed weeyaan oo fain lam tuktafar haddaan la dhaafin aldaruuriyatu yani sheegista daruuriyada haddii aan la dhaafin lam tuktafartanna la dayn maayo oo mbaabi awlaa weeye oo tan iyana haddii tii daruuriga ahayd aan la dhaafin oo la daynin sheegisteeda tii daruuriga ahayd haddaan la dhaafin sheegisteeda ta daruuriga ta aan daruuriga ahayna mbaabi awlaa weeye wa ilaa haddii kale oo markaa tii daruuriga ahayd aan la sheegin fa fii hayri daruuriyi taraddudun dheh si aan daruuriga ahayn markaa taraddud iyo khilaaf baa ku sugan buu leeyahay sheegista markaa la sheegay misaalu taa tusaalaheedu muxuu yahay aljumucatu jumcihii weeye oo maxaa la yidhi salaatun salaad weeye salaadaasoo mafruudatun la farad yeelay oo falam taftaqir uma baana ilaa idni limaami imaamku inuu fasaxo oggolaado uma baana ka duhri bay kula mid tahay ka duhri bay kula mid tahay marka wuxuu leeyahay sheegista la sheegaya wasfiga kan waxaa weeyaan faa'idaa ku jirta lakin faa'idasa daruuri maaha baahida loo qaba baahida daruuri maaha lakin waxoogaa faa'ida wa iska jirtaa oo tusaalaha kan jumcihiibu wuxuu leeyahay waa salaatun mafruuda waa salaatun mafruuda waa salaad horta la farad yeelay marka uma baahna maxaa la yidhaahdo imaamkii inuu oggolaado fasaxo leeya duurkii maaragtay jumcihii imaamkaa fasaxay ka duuri bay kula mid tahay asalkii marka haddii la rakabo asalku waa duurkii ciladuna waa salaatu mafruuda buu yihi waa salaad oo mafruudo ah salaad baa cilladii mafruuda dee wasfiga la sheegay wey xukunkuna waxa weeyaan inaanay u baahnayn waxa la yahay idankii fasaxa ninkii boqorka aanay u baahnayn waayahay marka haddaba ereygan mafruuda ah meesha uu ka hadal ka hadlaya wasfigan mafruuda uu leeyahay faa'iida ma ku jirtaa digrigiisa mise kuma jirto hadday ku jirto faa'iidadaasi ma daruuriya mise maaha horta faa'ida waa ku jirtaa bay leeyihin lakin waa hayr daruuriya waayo faa'idadu waxay keenaysaa bay leeyihiin faradkii baa farad marka lagu shabaho dee waxa weeye halkaa adkayn faracii asalkii ku soo dhowaaday oo asalkii oo maxaanku dhahdaa duhurkii ah iyo faracii oo jumcihii ah marka la ishaleeshiinayo oo midoominka laga dabageynayo waxay noqonaysaa bay leeyihiin soo dhowayn faracii asalkii lagu dhoweeyey faracii baa asalkii lagu dhoweeyey oo dee salaad salaad layskama qiyaasanne farad baa maxay salaadoo kale laguma daysan ee farad baa farad looga qiyaastay bay leeyihin marka waxay xoojinaysaa si uu sheegi doono shabaha labadaa ka dhaxeeyo oo faradka ayaa faradka ka sii shabahaad badan markaa salaad baahday oo dee maaragtay sunnihii soo gelayo layskuma shabihin marka faa'idadaasaa ku jirta lakin faa'idadaasi waxa weeyaan maxaanku dhahay wax maaragtay daruura maaha markaa isagaa kuu sheego waa kan wuxuu yidhi fa inna mafruudatun ereygaa mafruuda xashwun waa ziyaado xashwu iska ziyaado aan saamayn lahayn id cille low xudif haddii la xadfo lam yantaqid buri maayo baaqigii soo hadhay bishayin shay ku buri maayo laakina dukira waa la sheegay lafdigaa mafruudaha litaqriibi alfarci farciga in loo dhoweeyo min alasli asalkii loo dhoweeyo bitaqwiyati bitaqwiyati shabahi yacni shabah xoojintii sababteed weeye shabahaasoo baynahumaa dhexdooda ahaaday id ilfardu faradkii bilfardi farad kale ayaa ashbahu uga shabahad badan yahay min hayrihi iskale oo macnaha farad farad lagu shabahay muxuu yani maaragtay hayrkiisaga uga shabah badan meeshii salaad ama dee sunnayi waxaa la odhan lahaa halkaa taqwiya markaa ku jirta oo had iyo goor shabah baa dee labadii farad ka dhexeeya intaasaa faa'idaa laakiin faa'idadaas wuxuu leeyahay maa faa'iida daruuri amaha buu leeyahay waraabicu kii afraad marka intaas waxaanu ka soo baxnay cadamu taasiir fi lxukmi oo saddexdaa qaybood u qaybsamay waraabicu ka afraad fi lfarci ay cadamu taasiiri saamayn la'aan weeye fi lfarci farcigii aanu markaa saamayn yani maaragtay ayaa la yidhahdaa milu wadalika milu tusaalaheedu waxa weeye zawajat nafsaha nafteedii ayay guurisay bigayri kuf'in qof aan kuf u ahayn bay u guurisay oo falaa yasixu ansixi maayo kamaa low zuwijat waaba iyadoo loo guuriyey oo kale oo yani maxaanku dhahay weligeedii qof aan kufa ahayn uu guuriyey oo kale noocan oo cadamu ta'siir firfarciga ku saabsani waxa weeyaan wasfigii baan marka mutarid noqonaynin fii jamiici suwari nisaac suwartii dawladdu ka taagnayd oo dhan markaa mutarid oo shamlin maayo oo wilaayadii qofka dumarka haddii la yidhaahdo zawajat nafsaha bigayri kuf'in nafteedii waxay u guurisay cid aan kufu ahayn oo marka ansixi maayo nikaaxaasi waxay kula mid tahay oo markaa la haleeshiinayaa haddii weligii u guuriya cid aan kufu ahayn marka waxaa la leeyahay taswiijkaa min gayri kuf'in mutarid maaha oo suuratu nisaac oo dhammi mutarid kusa ku noqon maayo oo dee marka la yidhaahdo hadday guurisay nafteeda haddii la yidhahdo hadday guuriso nafteeda mid ku fiihay hadday u guuriso markaa meesha mayay soo baxaysaa dee inay toosayso jawaabtu waa maya soo ma marka waxa weeyaan arrintaasi marka waa waa waa qaasir oo iyada qudheedu waxay isaga laaban doontaa bu ku leeyahy tii labaad oo cilladaasi wax weyn maaha in la yidhaahdo zawajat nafsaha bigayri kufin bigayri kuf'igaasi qaydkaasi wax saamayna meesha kuma laha oo ama kuf ha u guuriso ama hayru kuf ha u guurisee marna miyuu ansaxaya nikaaxi marna ansixi maayo markaa wuxuu yidhi wa huwa kaasi kasaani buu kuula mid yahay noocan afraad kasaani buu kula mid id cille laa aahara wax saamayni kuma sugna litaqyiid ku qayda bigayri lkufi lagu qayday wax markaa aahar oo saamayna guurkii kuma laha weeye kuma laha guurkii oo marka kuley tii labaad bay unoqonaysaa waxaynu hore usoo marray haddii uu ku saabsan yahay cadamu ta'siirku asarka wuxuu soo tilmaamay wasfigii la sheegay in inta la bushiyey wasfi kale markaa xukunkii maaragtay xukunkii lagu soo saaray oo maalan markuu lahaa dee waa mabiicun hayru mar'iyin maxaa la haleeshinaya uhi ka tayri filhawaasa inama odhan jaamica ka dhexeeyana waa cadamu ru'ya soo ma ahayn khasmigii iyo ninkii la odhan jiray muctaridkii waa kii lahaa wax asara ma laha hayru marigaas wax asara ma laha waayo isaga oo isaga oo mari ah shimbirkii asalka halkaa duulay isagoo la arkayo muuqda ayaanu bayciisii ansaxaynin markaa cillo kale may jirto maxay tahay waa alcajzu can itasliim taa wataynu soo marray taa un baynu la midku kuleeyi karnaa oo marka la leeyahay zawajat nafsaha bikayri kuf'in nafteedii bay guurisay oo cid aan kufahayn bay u guurisay oo markaa guurkeeda oo ansixi maayo waa sidii waxaa la haleeshiinayaa weligii oo markaa u guuriyey bikayri kuf'in halkaa waxaa la leeyahay iyada oo maxaanku dhahdaa bikayri bikayri kufr laga dhaafe ay kufi u guurisay nafteeda ayaanay maxay aanay ansaxaynin aanay ansaxaynin arrintu caynkaa maae wilaayadii oo dhan baa meesha ka maqanoo wilaaya haddii la waayey laa nikaaxa ilaa biweliyin ayaa markaa meeshii yaalla wey halkaasu markaa ku sheegay wayarjicu ila almunaaqashati fi lfardi markaa cillo sababta khilaafku markaa sheegaya khilaafkan waxuu ka binaysan yahay wayarjicu wuxuu noqonayaa ila almunaaqashati munaaqasho iyo tanaasuc fi lfardi faradka lagu tanaasuco wa huwa faradkuna takhsiisu bacdi suwari nnisaac suwarta lagu doodayo qaarkeed oo lagu gaar yeelo weeye bilxijaaji doodii lagu gaar yeelo iyo istidlaalkii ayaa la yidhahdaa meesha hadalku ka yaalla iyo nisaac iyo dooddu waxay ka imanaysaa waa atanaasuc fi lfardi oo taqdiir fardigu bimacnaa taqdiir buu ka soo qaadayaayo atanaasuc fi lfardi baa loo celinayaa oo maxay ah suwartii dooddu ka taagnayd in qaar ka mida doodii lagu goonni yeelo weeyaan oo qaarkaa ka midii muxuu yahay dee maalan haweenaydii hadday guuriso oo kayru kufi u guuriso waa suuro soo maaha inay kufi guuriso waa suurayna soo maaha marka waa in masaladii juz ka mida uun suwartii nisaacu ka taagnaa lagu koobo oo lagu koobo lagu khaas yeelo halkaasaa markaa maxaa ka yimi halkaasaa markaa khilaafku ka imanaya khilaafku halkaasu ka imanaya oo arrintan waxa laleeyahy ma bannaantay marka hore in la yidhaahdo yacni suwaru nisaac qayb ka mida in doodii iyo xujadii lagu koobo ma bannaantay mise ma bannaan saddex qowl baa markaa ku jira wuxuuhi weerjuc wuxuu u laabanayaa ila almunaaqashati niqaash iyo dood fi lfardi xagga faradka ku saabsan iyo taqdiirka wa huwa faradkaasina takhsiisu bacdi suwari nisaac nisaac iyo doodda suwartiisa qayb ka mida oo lagu gaar yeelo bilxijaaji istidlaalka iyo doodda lagu gaar yeelo wal asaxu sidaa asaxaa jawaazu weeyaan arrinkaasi inuu bannaan yahay baa asaxa buu leeyahy saddex qowl buu sheegaya saddex qowl buu sheegayaa oo wuxuu leey faqad laa yusaaciduhu daliilu fi jamiici suwar waxaa dhici karta daliilkii inaanu ku saacidin jamiicu suwar dhammaanteed amase qofkii aanu awoodin inuu iska daafaco kalaamu muctarid dhammaanteed saasaa markaa bannaynaysa buu yidhi in qaar lagu soo koobi karo wa haalian mathaalis buu yidhi markaa haani baa ku jira haaniguna markaa wuxuu noqonayaa ibnu fawrak iyo nin labaa qabee waa almancu in la diido oo waxay leeyihiin daliilka shardigiisa wuxuu yahay an yakuuna caaman lijamiici suwar الnisaac inuu caam ku yahay suuradaha meelaha suwarta doodu ka taagantahay dhammaanteed daliilku inuu caamimo ayaa la doonaya si su-aasha u muطaabaqeeyo ictiraadka khasmiga inuu isaga daafaco wa inuu camimaa wa inuu cammimaa waaye ka saddexaad wuxuu yidhi wahaalidan ka saddexe yajuusu waa bannaan yahay bisharطi اlbinaa binaha shardintii ay binaa'i gayri maxalli اlfardi faradka maxalkiisa kayrkii yani lagu bineeyo calayhi cala alfardi lagu soo bineeyo oo ama waxay noqon kartaa qiyaas oo xagga jaamica la eego ama in la yidhaahdo yani masalan habata alxukmu fii bacdi suwari falyahbut fii baaqiha oo la yidhahdo masalan haddii la haweenaydii waxay u guurisay nafteedii bay kayru kufi u guurisay oo marka arrintaasi ma bannaana baaqina waa kula mid oo haddii ay yani maxaanku dhahdaa hadday mid kufaa u guurisana iyana waa kula mid oo markaa taa lagu bineeyo oo la yidhaahdo faraca la sugay ee meesha la keenay baa waxaa lagu duldhisayaa wixii kao dhan baa lagu duldhisayaa qowlkaa saddexaad baa isaguna meesha ku jiro isagoo aad moodo inuu wajiiba yahay oo la yidhaahdo suwarta yani maxalu fardiga oo maxay ah de waa halkan hadda maaragtay la leeyahay haweenaydii waxay leedahay waxay zawajat nafsaha bikayri kufin bay u guurisay marka waxaa lagu dulbinaynayaa kaasaa mid kasta lagu dulbinaynaya oo waxaa la leeyahay haddii xukunkii fii bacdi suwar u sugnaaday oo markay u guurisay nafteedii cid aan kufri u ahayn nikaaxi uu ansixi waayey hadday mid kufri u guurisana isaguna ansixi maayo wahaalian bishardi binaa'i weeye ay binaa'i hayri maxalilfardi faradka maxalkiisa hayrka lagu bineeyo aleyha cala fardi lagu bineeyo maanta intaa iska dina wabilahi tawfiiq subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu an laa ilaha لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها القلب وهو دعوى أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح ولو حنقول جراء قوادحدي qaadixii shanaad ayaynu halkan aga gelaynaa waxyaabihii ceelka burinayey baa qawaadix la yidhaahdaa oo ishkaalaadka ku imanaya marka la dhisayo qiyaaska qofkii qiyaaska u dhistay cilalka waxyaabaha ku imanaya ictiraadaadka baa qawaadix la yidhahdaa waanu gula jiray markaa shan waxaanu ka soo baxnay afarkii shanaad weeye wa minhaa qawaadixdii waxaa ka mid ahaaday alqalbu qalbi ayaa ka mid ahaaday nooca la yidhaahdo wa huwa qalbiguna dacwى ana ma اstadla bihi fi اlmas'alati dacwa اlmuctaridi ninkii muctaridkaa sheegashadiisa weeye ana ma ay aladii kii istadla uu deliishaday bihi maaga ninkii mustadilkaa fi اlmas'alati mas'aladii la isku hayay uu deliishaday calىa dalika اlwajhi wajkaana uu deliishay iyo kayfiyada mucayanka ah calayhi korkiisa ay ku sugan tahay alayhi ay cala almustadilli laa lahu uma sugnaanin isaga insax hadduu aan soco daliilkaasi wuxuu leeya halkan waxaa jira waxa la yidhahdo qalb qalbigu waxaa meesha imanaya ninkii mustadilka ahaa inuu shaygii deliishado oo istidlaalkiisu la yimaado masaladii la isku hayay oo qiyaaskii arkaanteedii waxeedu la yimaado markuu arrintaa dhameeya ninkii muctaridkaa baa imanaya oo masaladii uu deliishaday buu isna raacaya marka wuxuu leeyahay faraciisii iyo weliba qaabku u deliishaday iyo wuxuu haleeshiyey oo qiyaaskii intuu maro yubuu ku gediyaya qalbigu waa ku gedin oo maaha saad u garatay daliilku waa sax qaabkaad wax u martayse maaha adiga arrintu kugu socotaa saad u deliishanaysa maaha waxyaabaha hadda tusaalaha u keena waynoo iman doontaaye wuxuu le ninkii xanafiga wuxuu leeyahay masalan ninkii khaalka ahaa abtiga waxba u dhaxlay oo an hadda marka hore tale soo dhaweyn unbuu ka wada baan filaya wa alkhaalu waarisu man laa waarisa lah buu soo qaatay khaalku waa waaris cidkii aan wax dhexlayn buu waaris u yahay cid dhaxsha aanay jirin oo marka haddii irsigii la waayey cadamulirsi wax dhexlo la waayey waalu farad iyo casabad iyo waxaas meeshay ka baxaan abtina meesha uu joogo waxa weeyaan wuu dhaxlayaa xanaaftu saas leeyihin ninkii isagu diidana u ictiraado wuxuu leeyahay maya daliilkani waa calayka oo markaa waxaan daliishaday alkhaal waaris man laa waarisa lah markaa daliilkani adigaaba korkaa ku sugan yahay adiga kuma aha oo meeshaba nafyu tawriis ilkhaal baa laga hadlayaaba khaalku inaan waxba dhaxlayn baaba xadiidku kutusinaya buu leeyahy biariiqi mubaalaga ariiqi mubaalaga oo waa sida loo yidhahdoo kale aljuucu zaadun man laa zaada lahu gaajadu waa sahay qof aan sahay lahayn bay gaajadu sahay u tahay asabru xiilatun man laa xiilata lahu sabirku waa xeelood qof aan xeela lahayn bay xeela u noqonaysaa markaa dee halkaa miyaa laga qaadan karaa in juuc gaajo ay sahay tahay ya gaajo sahay maaha kow sabirkuna xeelad maaha marka alkhaal waaris man laa waaris laaba waxay leeyihinba macnaheedu waxa weye khaal dhaxalba ma leh oo meeshii mar haddii waxba la waaye khaal baa imanaya macnaha khaalba warba ma leh siaan juuc ba sahay u noqonayn baan khaalna marka wax u dhaxlayn marka waxay leeyihiin daliilkiisi baa korka lagaga keenaya adugu laakiin tusaalayaasha isagaa kuusii caddayn doona ee macnaha inaad fahanto umbaa la rabaado ninkan markuu daliishaday hadda kan deeta ma marin maaragtay waddadeedii waxaa la keenaya marka faracii asal baa la haleeshiinayaa qaabkaa wuxuu daliisha saa isugu rakibay buu isaguna wuxuu adeegsanayaa maxay inuu ku gediyo oo yidhaha maa saad u daliishatay adiga ay korka kaa saaranta waka wa min hama amkana macahu tasliimu sixatihi wa min hama wa min huna halka kan ama min ajli daalika oo aynu saa usoo sheegnay oo markaa dee ninkii muctaridka ahaa uu ninkii mustadilkaa masaladii sidii uu maray intuu u maray uu leeyahay calayhi laa lahu waliba insaxana markaa waa waxay ka mid tahay tacriifka oo daliilka mustadilku daliishanaya u ansaxay min min ajli daalika amkana markaa waxaa suuragala macahu maca alqalbi qalbiga maciisa tasliimu sixatihi daliilka ansixitaankiisa in la sallimo suuragalkeed ayaa meeshaa ka maaragtay aynu ka helaynaa oo taa macnaheed muxuu yahay wuxuu leeyahay waxaa suuragal inoo ah in qalbiga naftiisa markaa uu noqdo daliilkii ninkan mustadilkii uu daliishaday inaan nabadgeliyeyno oo nin ahano daliilkaas waa ansaxay oo wejkaadu saa ku imanaya dee mar haddii uu yidhi ma na daliilka uu isticmaalayo muctaridka uu leeyahay mustadilow sidai aad wax u daliishatay arrintu daliilka kula gartaye laakiin qaabkaa u daliishatay ma aha halkaa maxaa suuragal noqday waxaa suuragal noqday daliilkan la daliishaday inuu maxay yahay inuu saxiix yahay soo saas maaha inuu saxiix yahay inay suuragal tahay kaasi waa mid waqiila qiil wuxuu leeyahay huwa isagu daliilkii waa tasliimun sallimid iyo dhiibitaan la oggolaado lisixati sixa la oggolaado mutlaqan inaan kala qaad lahayn yacni waxaa la oggolaaday tasxiixu daliil oo ama daliilku saxiix ha noqdo ama yaanu ahaane ninkan qaalibka ah ee maxaanku idhaahdaa qalbiga samaynaya ninkan ku dabagediyaya arrintaas waxaa weeyaan marka inuu yeelay daliilka kan inuu daliil yahay maxaanku idhaahdaa diba kuu ron yahay inuu ansaxay inuu ansaxayo kii hor imkaan buu ahaa imkaan maahee daliilkuba tasxiixinaya oo taa waxa weye mar haddii aad adigaagii must muctaridka aad leedahay ee ninkan uba deliishaday muctarida oo adiguna aad tidhi daliilku saad u wadda mahe waa sidaa taa macnahedu waxa daliilka waa ansixiyey daliilka waa maxay waan ansixiyey marka labadan qodob waxay u kala duwan yihin midna waa imkaan oo waa suurow oo inuu suuroobo in la dhiibo oo daliilka inuu saxiya in la suurowdo tanna waxa weeyaan mee waxa weeyaan tasliimkani waa waa waa wuxuu noqonaya waa tasxiixu daliil oo daliilkii baabuu ansixinayaa oo uu leeyahay daliilkani waa ansaxay sababtoo ah daliishiga uu daliishaday muctaridku oo uu qaabka uun kayfiyad unba ku busheeyey mooyaane dee isba qudhiis uu adeegsanaya mustadilkun arki awal marka horu watay marka wuxuu yihi waqiila qiil wuxuu leeyahay huwa isagu tasliimun lisixati mutlaqan oo wuxuu noqonayaa waxaan ka wadaa yaanku qadila huwadaas waxay u noqonaysaa markaa dee qalbigii yacni qalbigu wuxuu noqonayaa oo arrintan uu samaynaya ninka kan mustadilka ahi ee muctaridka ahi inuu leeyahay waa tasliimun lisixati dhiibitaan ama oggolaansho lisixati sixadii la ogolaado daliilku inuu saxiya la ogolaado mutlaqan iyadoona kala qaadayn sixa iyo dacftoona wa qiila qiil wuxuu leeyahay huwa qalbigii ifsaadun mutlaqan ifsaadun buu u yahay daliilkii mutlaqan mutlaq ahaanba oo taana wuxuu u jeedaa waa meeshuu kaa leeyahay qiilka dambe ee tanaa isku imanayo shaahidu zuurin laka w calaykana waa kale waxaa weeyaan meesha tanaaqud baa jira oo daliil keliya in ninba dhinac ka qabsado oo mustadilkiina waa caynka ah muctaridkiina mee waa caynka ah iyadoo daliil keliya mid keliya uu yahay waxa la haystaa oo labada daraf laga kala jiidanayo xaggaa marka laga eego wuxuu leeyahay waaba waa shaahidu zuurin laka wa calayka oo mar baa marna waxuu noqonayaa ninkii dee qaalibka ahaa ee muctaridka ahaa ayuu dee shaahid u yahay oo markaa dee markhaati u noqonayaa marna wuxuu noqonayaa calayhi buu ku noqonayaa marka waxay noqonaysaa labada daraf mar haddii laga jiidanayo ifsaad baa meesha ku jiro oo wuxuu noqday markaa daliilka daliil fasid ayuu noqonaya wacala almukhtaari fa huwa maqbuun wacala almukhtaari qowlka mukhtaarka haddaan qabanno oo ah imkaanu tasliim qowlka horan baa ya raajixa bad mudda inuu leeyahay fa huwa daliilkii maqbuulu mid la aqbalayo weeye mucaaradatun cinda tasliimi qaadixun cinda cadamihi mucaaradatun cinda tasliimi haddii la sallimo la ogolaado waa mucaarada oo labadii daraf markaa dee waxay noqonaysaa ninba inuu ka kala caaridayo ninba ka kaluu caaridaya sibuu u deliishanaya oo taa macneed waxay tarjiixay u bahantay haddii mucaarada la keena tarjiixay u bahantay oo mustadilkuna sibuu u deliishaday ninka la yidhahdo maxaan ku dhahdaa qaalibkuna ina si kale u deliishaday markaa mucaaradaa meesha jirta haddii tasliim la ogolaado daliilka la yidhahdo waa daliilka waa la ogolaaday waxay noqonaysaa mucaaradaa meesha imanaysa qalbigi waa mucaarado oo tarjiix bay u baahanaysaa qaadixun yani qaadix uu noqonayaa markaa cinda cadamihi tasliimkii haddii la waayana oo la sallimi waayo daliilka la daliil la sallimay oo la ogolaaday maahana qaadix buu markaa noqonaya waqiila qiil wuxuu leeyahay huwa maxaan ku dhahdaa wuxuu loodhan jiray qaalibkii ama qalbigii zuuru shaahidu zuurin laka wa calayka marka waxaad moodaa inay kala tagsanayn labada qodoba ifsaadun iyo shaahidu zuurkaasi way kala laazimaya isku midun weeyaan oo waa shaahidu zuurin yacni zuur iyo been marageed weeye laka adiga u ku ahaado wa calayka korkaaga oo haddii marka aynu nahno waa ifsaad oo taa macneedu marka waxay noqonaysaa dee shay markaa shaahidu zuur ahoo labadii daraf mar hadday is hayaan daliilkiina uu noqday daliil aan ansixin qaabkaasu markaa wuxuu leeyay waa shaahidu zuurin laka wa calayka oo sharaxaad insha allahu kasii eegan doonta wa huwa qismaani alأwalu liتصxiixi madhabi اlmuctaridi fi اlmas'alaةi ima maca ibطaali madhabi اlmustadili صariixan kama yuqaalu fii bayci اlfuduuliyi caqdu fii xaqi اlgayri bilaa wilaayatin markaa qaybuu qaybsamayaa qalbigiiyo laba qaybood buu qaybsanaya wahuwa isagu qismaani laba qaybood weeye alawwalu ka hore litasxiixi madhabi اlmuctaridi ninkii muctaridkaa madhabtiisa oo la tasxiixiyo weeye fi اlmas'alati mas'aladii lagu tacaarudayey ee laisku haystay la tasxiixiyo imaa maca ibطaali madhab اlmustadil ninkii mustadilkaa madhabkiisa oo la ibطaaliyo maceed sariixan xaalu yahay mid la caddaynaya madhabkaasi aw laa marka halkan wuxuu ku noqonaya marka hore qalbigii waa laba qalbigii labuu noqonaya madhabkii muctaridka in la tasxiixiyo mustadilka madhabkiisana la buriyo oo ninkan muctaridkaaba wuxuu samaynayaa madhabtii isagu aaminsanaa iyo qowlkan wuxuu ka qabayna wuu tasxiixinayaa ninkan mustadilka ahee wax deliishaday uu markaa ku gediyaya mawduucana wuu burinayaa kiisa kaas horta waa mid weliba kaas baa laba qaybood usii qaybsamaya kaasaa laba qaybood usii qaybsamaya oo markaa inuu sariix yahay iyo inuu cadam yahay inuu sariix yahay oo uu caddeeyo maxaan ku lay qaabka burinta iyo inaanu sariix ahayn halkaa markaa mid labauna qaybsay midkiiba labadiiba mid walbaan labaa ka soo hoos baxay waayo markaa tusaale wax ku caddaanayaan wuxuu yidhi kamaa yuqaalu sida loo yidhaahdo oo kale waa jaanibkii mustadilka fii bayci alfuduuliyi beyci bayculfuduuliga la odhanayey caqdun caqdi weeye fii xaqi alghayri waa heshiis ku sugan fii xaqi alghayr cid kale xaqeed ku sugan kaasoo bilaa wilaayatin wilaayana aanu lahayn oo falaa yasixu ansixi maayo caqdigaasi ka shiraa'i buu kuula mid yahay halkaasuu maray waa ninkii shaaficigahaa ayaa mustadil hadda ah waa iibkana yidhahaan bayculfuduuli oo a'immada qaarna ay bannaynaysa maalikiyadoo kale qaarna ay diidanaysee shaaficiyada markaa ninkii shaaficigaa wuxuu leeyahay ninkii hadduu waxaanu lahayn uu iibiyo shaygaa u iibshay oo aan wakiil laga dhiganin wilaaye aan u lahayn isla markaa xaq kayrna uu yahay hadduu iibiyo waxaa la haleeshiinayaa shirihii oo kale oo haddii hadda aad aad markaa dee soo iibiso nin aad markaa wax u soo iibiso oo waxa uu aad u soo iibisay aadan inan ka haysan idan uma haysatid oo kuma ogaanayso iyo kuma odhanin muxuu noqonayey oo waxaan ansaxayn soo maaha markaa baycul fuduuligana shiraagaaga dabageliy sida wixii aad qofka u soo iibisay mar haddaada idan ka haysan aanu kuu fasixin aanu markaa ansaxaynin baa maxaa la samaynayaa beeciina saasu kao noqday oo markaa maxaa asalkii ah shiraagii buu asalka ka dhigaya beeciina wuxuu ka dhigayaa maxay farci buu ka dhigayaa marka wuxuu yidhi waa caqdun fii xaqi algayri bilaa wilaayatin falaa yasux ka shira intaas waa waadix waayo marka halkaa muxuu buriyey madhab ulmustadil buu ibطaaliyey ninkan waxaa le madhabka mustadilkii yani wuu sariixiyey wuu caddeeyey oo maxaanku dhahdaa inuu caqdigaas yahay xaq alghayru yahay wilaayana aanu lahayn inaanu ansaxayn halkaasuu marjay ninka mustadilka muctaridka muxuu yidhi fa yuqaalu waxaa la odhanayaa waa jaanibka muctaridka ee waa ninkii xanafiga ah oo kale maalan caqdun fayasixu ka shira caqdun wuxuu leeya waa caqdi oo fii xaqi alghayr ah oo bilaa wilaayatan intunbu dee maraya isna ya waayahay oo muxuu yidhi markaa fayasixu waa ansaxayaa ka shiraa'i buu kula mid yahay shiraa'u fuduuri buu kula mid yahay macnaha muxuu ujeedaa wuxuu leeyahay maalan qofkani marka uu waxbuu waxbuu iibiyey buu yidhi waa beec aanu isagu markaa xaq ku lahayn idan aanu haysan buu iibiyey marka waxay leeyihin asal ahaan caqdu mawquuf bay u yaqaaniinoo qolyahan bannaynaya xanafiyadii qayrkoodba ama maalikiya waxay leeyihin waa caqdi mawquufahoo marka ninkani wixii si aad iibiso aanu ku wakiilan ha dhowto haddii uu oggolaado oo fasaxo caqdigaas u ansax oo muxuu ku xidhan yahay ijaazo hadduu oggolaado iibkii waa ansaxay sida iibka oo kale shiraha waxaa layahay markaad wax soo iibsanayso haddaad ninkii waxaanu lahayn u soo iibiso waxaanu isaga kuu dirsan aad u soo iibiso dee iibkaasi waa dhacay hadduu kaa aqbalana maxay noqotay khayr hadduu aqbali waayana dee ninkii soo iibsaday bay arrintii u dhacday war kama fahanti soo ma aan ku celina mar labaad waddadiisi u dib ugu soo ceshay mogti ninkan wuxuu yidhi waa baycu fuduuliga ahaa waa xaqulkhayr waana bikayri idnin waxaa weeyaan waana ansaxayaa maxaa la haleeshiinayaa shirihii shiraagu waa dee qofkii wax loo soo iibiyay soo maha shirihii ile beeciisha waad kala garanaysaa waxbaad soo iibisay hebelo waxaasaan ku rikoorhka maan kuu soo gaday maanagii soo gaday haa khalaas waan aqbalay hadda waa ninkan madhabkiisa mogta ila waa tasxiixu madhabihi wa ibaalu maxay ibaalu maaragtay dee maaragtay mustadilki muctaridku caynkaa mogta waa tasxiixu madhabihi madhabkiisana wuu tasxiix yeelayaa muxuuna burinayaa wuxuu burinaya ninkii mustadilka ah wey marka wuxuu leeyahay kanaan kuu soo iibshay waa asalkii marka uu faraca haleeshiinayo kanaan kuu soo gaday waan kaa aqbalay soo ma ansixidee kana de waa kuula mid oo bayciina waa saasoo kale oo baycu fuduuligiina waxa weeye waxaad waan iibshay dee waan aqbalay soo sax maaha waayahay oo haddii asalkiisaba wuxuu leeyahay shiruhu haddaan kuu soo iibshay adigoo aad diiddana bardow waa ansaxaya buu leeyay dee iibka shira waa ansaxaya wuxuu ansaxaya dee waaye haddaad marka adigu diidday waaye anaa dee marka anay kii soo iibshay u dhacday oo caqligaas waa ansaxay markaas makaleefa ka jira oo waadix mugta markay caynkaa tahay kanna waa la haleeshiinaya markaa bayci fuduuliga ah markaa qalbi see ku noqday qalbi wuxuu ku noqonayaa ninkan waddadu maray unbuu maray oo faracu waa faracii asalku waa asalkii oo shirihii ah baycuna waa bayca fuduuliga ah waddadii buu maray marka waxaa weeyaan wuu ku qalliba wuxuu leeyahay mee uu ansaxayaadoo mar hadduu isagu ijaazeeyo wuu ansaxayaa shiraha haddaanu ijaazayna kaa soo iibsaday bay u dhacday kanna saasaynu haleeshiyeyna oo waxaa beeca dhacay beec fuduuliga ah hadduu aqbalana waa khayr haddii kalena kiibshay u dhacday marka caqdigu waa saxiix intaasoo waadix maaha waaye marka wuxuu yidhi kamaa yuqaalu fii bayc اfuduuli marka wuxuu yidhi waa litasxiixi madhab اlmuctaridi fi اlmas'ala ima maca ibطaali madhab اlmustadili sariixan oo markaa sariixantaa muxuu ka wadaa dee madhab اlmustadili waa sariix oo waa caddahay ibطaalinteeduna way caddahay isna marka hore buu caddeeye wuxuu leeyahay waa fii xaqi اlkayri bilaa wilaayatin oo markaa macnaha waxaa weeyaan wuxuu ninkan madhab mustadil waa wax cad kan buriyeyna waa caddahay saa quriisdu markaa waxu buriyey waayahay aw laa amase waa mada oo laagaa wuxuu ka wadaa ibطaalku sariix maaha ibطaalku sariix maaha waa maala ninkii xanafiga ahaa inuu yidhaahdo markii laga hadlayey waxaa la yidhaahdo ictikaafka oo xanafiyadu ictikaafka maxay u shardiyaan soom bay u shardiyaan marka wuxuu leeyahay mislu lubthun falaa yakunu binafsihi qurbatan ka wuquufi carafa oo hadalkaas wuxuu u socdaa markaa itikaafku alictikaafu lubthun dheh ictikaafku waa nagaadi waa lub nagaadi maqsuusa oo falaa yushtarad looma shardiyo lubtun weeye oo falaa yakuunu ma ahaado binafsihi nafahaantiisa qurbatan uma ahaado ka wuquufi carafata carafa istaaggeeda ayuu kula mid yahay halkaa muxuu leeyahay ninkii xanafiga wuxuu rabaa inuu yidhaahdo inoo sheego shaygan le ictikaafku inaanu ahayn aanu ansaxayn haddaan soom la helin laakiin ma sariixayn oo ma caddaynin hadda soomkii meesha kuma caddaynin laakiin waxa weeyaan waa laga fahmayaa kanna intuu ku fahmay buu buriyey markaa oo wuxuu yidhi soom waxaa layahdo ictikaafku waa lubsi nagaada nagaadi ah oo markaa qurbo noqon maayo wuxuuna kula mid yahay maxay ka wuquufi carafa oo carafa istaaggeedu haddaan hawl kale la soconin dee qurba maaha waxaa la socdaa maxay yihiin xidhasho ixraam la xidho qofka ixraam buu soo xidhay waa xidhan yahay xaj buu ku guda jiraa yowmkeedu buu soo taagay markaasuu qurban yahay laakiin haddaad soo taagto un adigu aan muxrim ahayn meesha istaagto meel cidlaan ina istaagan soo maaha dhir hoos bannaan baa taaganta cidlaa waa yahay laakiin hadda markuu inagu yidhi waa lubsun oo falaa yakuunu binafsihi qurbatan qiyaaska asalku hadda waa kee wuquufu carafa asalkii ah wuquufu carafa asalkii ah farcina muxuu yahay waxa weeye waa waa ictikaafkii oo lubsi fii makaani maqsuus la fadhiista ah way marka waxaad moodaa meeshu waxaanu caddaynin hadda ka wuquufa carafa un buyna yidhiye qurban ahaan maayo buyna yidhiye wuxuu u shardinayey marka halka kuma sheegin uma caddaynin ninkiiba marka haddaba warkiisii soo saaray oo burinayo oo warkii soo saaro ninkan ili marka hore mustadilku muu caddaysan warka sida uu markaa u rabe laakiin waxaa caddeeyey muctaridka oo fa yuqaalu marka waxaa loo odhanayaa falaa yushtaradu fiihi sawmi ka carafa oo marka maxaa loo odhanaya alictikaafu waa lubthun maqsuus sow maaha ictikaafkii waa lubhi nagaadi maqsuusa oo falaa yushtaradu fiihi looma shardiyo asawmu sawm looma shardiyo kal wuquufi bicarafa ayuu kula mid yihiyo wuquufu carafana soom looma shardinaynin soma tiunbu ku gadiyey tiunbu maaa kalgu waa baqaya rogtay maxaa kale daliilka maxaa kalagu rogay oo wuxuu yidhi haddaad tidhi waa lubsi oo waxa weeye qurban noqon maayo sidaa carafa ayuu kula mid yahay oo carafanayana dee waxay u baahnayd markaa dee cibaadii waxaa ku jiray marka annagaa warka kuusii sheegayne oo soom baad meesha ka xoqanaysaa ka baadanaysaae ictikaafka waa lubsi maqsuusahoo looma shardiyo waxaa layaha soom sidaan carafaad qiyaasta qiyaasta ka dhigay tibaanay qiyaasa sidaan carafada soom loogu shardiyin baan kana soom loogu shardiyin waaye marka halkaas waxaa ka soo baxnay qaybtii koowaad oo laba farc ay soo hoos galeen mid sariixi mid hayra wahaani ka labaad liibطaali madhabi اlmustadili ninkii mustadilkaa madhabkiisi oo la buriyo weeye bisalaaxati salaaxa iyo caddaan loo buriyo waayahay wuxuu yidhi cudwu wuduu'in falaa yakfi aqalu maa yanطaliqu calayhi اlismu kalwajhi qaybtan labaadna waxay noqonaysaa madhab lmustadilun baa la burinaya lakiin meesha maxaa ka maqan maxaa ka maqan dee taxiixu taصxiixu madhab اlmuctarid ile tii hor maxay ahayd ninkii muctaridka ahaa ninka mustadilkaa madhabkiisina wuu burinaya muxuu kaloo samaynayey ya tasxiixu madhabihina waa jira tanna waxa weeye waa ibطaalu madhab اlmustadil ninkii mustadilkaa madhabkiisa inuu buriyo uun لكن كيسي وقع مسا كما هذا كيسي وقع مسا كما هذا تاقول لما سوس قال يو إني أرنتها نقطة إبطالك صريح إني نقطة iyo inay noqoto dilaalatu liltizaam iyo wax wuxuu la mid a waxuu maaragtay dalaalo kaloo meel sheed ah meel fog markaa in baciida laga fahmo inuu arrintii markaa buriyey madhabkii mustadilka waa labada qaybood waxayuu nidhi waxa weeye in saraaxo loo buriyo madhabulmustadil ama in yaani maaragtay si uun dalaalo kale kutusinaysa loo buriyo waayo ta horaan soo qabaynaa wuxuu yidhi ninkii masalan xanafiga ahaa ayaa hadlaya oo waatay isku hayeen masaxaadda madaxa intee la masaxaya marka la wehiyysanayo xanafiyadu rubuc baa la masaxaa bay yidhaahdaan madaxa afar meelood kaloo qaba meesha masaxaa taasay ku xasilaysaa ay ku leeyihiin maaragtay wujuubkii waajibkii qoladii shaaficiyaduna maxay odhanaysa yaa bacdo wuxuun ka mid a yaa wuxuun madaxa ka mid ah ay ku suuroobayso waxa la yidhaahdo masixitaan madaahibta qaarkoodna waa in madax o dhan la wada masaxaa markaa tibuu ka hadlaya qowlkii xanafiyada soo qaato o wuxuu yidhi oo markaa qolihii shaaficiyada radinayaan hadi goor shaaficiyada xanaafta madax iskula jiraan cuduu wuduu'in wuxuu jeedaa masxu ra'si madaxoo la masaxaa waa rukn oo min arkaan wuduu ka mid a waana cudwu wuduu'in waa xubin weyse weeyaan xubin weysaysi weeye oo falaa yakfi kuma filla aqalu maa shayka ugu yar oo yanطaliqu uu ku indilaaqmo calayh korkiisa alisu magacu uu ku baxo kalweji bay kula mid tahay oo markaa qiyaaska wejiga kalweji marka wuxuu leeyahay ma ma wixii la odhan jiray ee masaxaadda madaxa marka qofku weysaysanayo waa xubin ka mida weysadii oo wax yar oo lagu magacaabo masixitaan ku ansixi maayo wejiguu kula mid yaho markaa arrintaa waxaan u qiyaasayna baabulqiyaas bay deada wax ku wadaane adilla xaggee la iskala tegiye qiyaaskan daliilkan qiyasku bay ku wadaan waana dee waxaa laga hadlaya waxa aqal shayga uu ku suuroobayo markaa wujuubi ku xasilayo marka kalweji bay kula mid tahay wejigii oo wejigii wax yaroo maydhi la yidhaahdo wejiga ka mida miyuu ku ansaxaa wejigu markaad wejiga maydhayso wuxuun la yidhaahdo maaragtay maydhi oo ama meryoo la maydho miyuu suuroobaysa wejigo dhan la masaxaa la maydhaa markaa mar kaasay noola mid tahay buuri marka waxay ku ridi ku radiyeen ku bushiyeen shaaficiyadii iyagoo qiyaas wejigii ka dhiganaya waayahay waa loo jawaabo laga daba tegayo fa yuqaalu waxaa la yidhi falaa yataqadaru gasluhu birubci kalwajhi waa qalbi isna sidii unbuu adeegsay waddadii buu maray ninkii mustadilka madhabkiisina waa buriyey tiisiina uma banbixin oo kama hadlin oo wuxuu leeyahay waxaan leenahay masxu ra'si ruknu weeye falaa yataqadaru ku qadarmi maayo gasluhu maydhigiisu qaarkoodna falaa yataqayadu bay yidhaahdeen taasaad modeele ku fiican tahay falaa yataqayadu ku qaydmi maayo ama ku qadarmi maayo qasluhu maydhigiisu birubci rubc ku qadarmi maayo ku qiyaasmi maayo kal wejhi buu kula mid yahay oo wejiga qudhiisa dee rubc in la maydho miyaa la iska ogaa ruux ma ku suuroobaysa haddi la ruuca la maydho yaa wejiga afar meelood loo qaymayn miyay saxmaysaa may markaa tiumbu intu waddadiisa u maray ayuu madhabkii mustadilka ayuu halkaa ku burburiyey oo madhab mustadilku muxuu ahaa rubc buu taagnaa rubuciisaa mar war labadeeduna cilaynu soconnaaye qoladeena shaaficiya xanaaf aynu isku maaragtay wax wada qab waa aade aduguna masaxaadaada yar iska wado anna rubciga iska wata ismay dayni marka madax isla galeen waa taa dee nimani kaleba kaa kii kala bushiyey oo haddaad tidhi waxa weeyaan wejigaan u qiyaastay oo wax yaroo la masaxaa suuragal noqon maayo madaxii annagu waxaan ku leeyahay rubuc waxa la yidhaahdo suuragal ma noqonayso anigoo wejiga u qiyaasanaya way wejiga baan ruux ku sugoobeen saad ba wejiga u qiyaasa ogow marka hadda tiis uma banbixin marka ila wuxuu ku yidhi waa liibtaali madhab almustadil bisaraaxa saraaxana way timi oo dee waa kaa caddeeyey si uu radiyey u buriyey waayahay aw amase bililtizaami buu yidhi bililtizaam bililtizaam bisara wuxuu yidhi liibtaali madhab almustadil bisaraxa timid aw bililtizaam yani madhabka mustadilku inay maaragtay uu ku ibtaaliyo bililtizaam uu ku ibtaaliyo yani wax lasoo lasoo maaragtay laazim noqonaya oo shardi ah waaya marka wuxuu idhi wuxuu ka hadlayey ninkii xanafiga ahaa bayculghaayibki baa isna tusaalihii ah caqdu mucaawadatin fayasixu maca aljahli bilmucawadi kannikaaxi فيقال فلا يشترط خيار الرؤيا كالنكاح ninka xanafiga wuxuu yihi baycu lghaayibkii buu ka hadlay baycu lghaayibka isku hayaano baycu lghaayibku dee marna waa dee bayci baycu salamka la odhan jiro bayc mawsuuf bidima isaga kaasi hadal ma leh laakiin kii aan baycu salamka ahayn ee ghaayibka ah iibkiisu muxuu noqonayaa khilaaf baa ku jira raggii baneeyey marka waxay leeyihin baycu lghaayibku shuruuddiisa waxaa ka mida suu ansaxo khiyaaru ru'ya wax la yidhaahdo waxaa maqanaan kaa iibshay cayntaa maqanaan kaa gaday waayo waan kaa iibsada waan aqbalay laakiin khiyaar khiyaar ru'ya ayaa jiro marka aan arko haddii markaa dee wixii aan saan filanay uu noqon waado ninkii iibsaday wuxuu khiyaar le markaa inu iska fasaqo saasaa marka qoladii bannaysay qoladii diidani waa diiday qoladii bannaysana shuruuddaasay dhigatay markaa ninkii xanafiga ahaa ee arrintaa bannaynayey qiyaaskiisi buu ka hadlay oo muxuu yidhi caqdu mucaawadatin weeye bayculghaa'ibku waa caqdi heshiis mucaawadatin isdhaafsi ah wax la isku beddelanayo fayasixu waa ansaxayaa maca aljahli jahli mici bilmucawadi shaygan yani la iibsanayo oo la beddel qaadanayo iyadoo laga jaahil yahay wuu ansaxayaa ka nikaaxi buu kula mid yahay oo haweenaydii dee odaana gabadhii heblaaye arag baa uun meher dhakab lagugu siinay lagugu meherinaya meherkan waa iska ansaxaya meherkan waa iska ansaxaya qofkii dumar waxba la shardin maayo inaad aragto way fiicanta inaad aragto lakin hadduu hebel gabadheedii baan gusliyay adnaad aqbasho lagu meesho khalaas o dhan saasay yidhahdeen marka waxay leeyihiin caqdigaasi waa ansaxayaa beyculghaa'ib iyadoo shaygii mucawadka ahaa ee maxaan ku ray dee cayntee la iibsaday markaa laga jaahil yahay nikaaxi baana markaa asalkii ah oo faraca bayculghaa'ibka la haleeshiinayo fa yuqaal waxaa loo odhanayaa oo ninkii muctaridka ahaa waa caqdu mucaawadatin mucaawado caqdigeedu way saad u sheegtay weeye oo falaa yushtarad loo shardin maayo khiyaaru ru'yati ru'yo iyo arag doorkeed loo shardin maayo ka nikaaxi buu kula mid yahay oo markaa maxaa meeshii soo baxaya yaani wuxuu anfinayaa hubuutu khiyaaru ru'ya ayuu anfiyey hubuutu khiyaaru ru'ya ayuu anfiyey sida nikaaxaba ninku markuu naagtii guursado oo loo meheriyo aanu khiyaar lahayn hadhowta inaan iska eego waar naagti